بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كالشناد ومن قصة هود عليه السلام waxaynu ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi huud khaasatan aayadihii baynu ku dhex jirnay dikru aayaat alwaarida fi qisati huud calayhi salaam waxaanu ka soo baxnay aayadihii suuratu acraaf haddana waxaan ku xijirnay fi suurati huud hadda waxaynu casharkan shanaad ka dhigaynaa fi suurati mu'minuun suuratu mu'minuun ayaa allah subxaana wa tacaala kaga hadlay oo waxa weeye aynu aayadahaas aayadda soddon iyo kow ilaa afartan iyo kow ayaynu waxaynu ka qaadanaynaa bal qaabkii nabiyullaahi huud uu ula hadlay qoomkiisii iyo qaamka qaabkay ugu jawaabeen khaasatan macnaha caqiidadoodu inay ahayd inkaarulbacthi inaynan bacthigaba rumaysnayn in la isu soo celinayo ma ay rumaysnayn sida hadda dadkan shuuciga oo dahriyiinta la yidhaahdo oo ku odhanaya namuutu wa naxya waxa weeye caa- waa waa dabeecadda dadka waaweyn baa dhimanaya kuwa yarar baa dhalanaya saasaa la isku gegedinayaa wax la isu soo celinayo aakhira iyo waxba ma jiraan bay aaminsan yihiin marka nimankaasi saasay aaminsanaayeen waana sidii mushrikiintii qurayshna aaminsanayd mushrig oo dhanna sidiisa saasuu aaminsan yahay oo wuxuu aaminsan yahay in aakhira la soo celinayn waayo hadduu aaminsan yahay in aakhira la soo celinayo wuu camal fali lahaa oo waxuu ilaahay buu ka baqi lahaa oo xisaab buu ka baqi lahaa calaa kulli xaal bal aayadaha aynu aragna markaa suuratu mu'minuunna ilaahay uga hadlay allah waxa uu yidhi subxaana wa tacaala bacda dikri qisati nuux calayhi salaam markii qisatu nuux iyo halaagoodii laga sheekeeyey oo badda lagu guray oo la halaago duufaantii la tagtay ilaahayna uu badbaadiyey nabiyullaahi nuux iyo intii rumaysay ayuu allah ku xijiyey wuxuu yidhi thumma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin thumma ka bacdi ay thumma ansha'naa waanu abuurnay min bacdihim ay min bacdi ihlaaki qowmi nuuxin markaanu halaagnay qowmu nuux ayaanu waxaanu abuurnay insha- ansh- ansha'naa ay khalaqnaa wey waanu abuurnay wey oo waxa weeye dib baanu haddana u abuurnay qowman dad baan abuurnay aakharina dambe waxay marka culummadu leeyihiin aktharu lmufasiriin sida ibnu kathiirna uu maraya ay tahay in loo jeedo reer caad oo thumma anshaanaa min bacdihim ay min bacdi qowmi nuux macnaha qowmi nuux markii la halaagay waxayna u deliishadeen oo cabdullaahi ibni cabbaas iyo uu ku fasirayaa oo ay leeyihiin waa qowmu caad waxay u deliishadeen aayadihii hore aynu u soo marnay wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuuxin markuu allah idinka yeelay qowmu nuux gadaalkeeda markii la halaagay xusuusta marka m- iyo aayadaha qur-aanka namadka qur-aanku ku socdo mar walba oo qisatu nuux laga sheekeeyo waxaa lagu xijiyaa qisatu huud marka culummadu saasay waxay ugu tageen waxay yidhaahdeen tuma anshaanaa min bacdihim qarnan aakhariin ay ummatan qarniga waa ummad qarnan aakhariin qolo kalaanu abuurnay waa reer caad bay dheheen waa jiraan mufasiriinta qaar odhanaya waa reer thamuud laakiin qowlkaas ayaa raajaxsan oo a'immadu u badan yihiin faarsalnaa fiihim rasuula minhum ay huud faarsalnaa waanu dirnay fiihim dhexdooda rasuulan rasuul baan u dirnay minhum iyaga ka mida ay nasabkooda ka dhashay iyaga la mida bilo'aadniya bashar ah ayaanu u dirnay rasuulan minhum muxuu ula tegey an icbudullaaha maa lakum min ilaahin khayruh ilaahay caabuda cid kale ma lihidin oo alla kale aad leedihiin ma jiree ilaahay caabuda afalaa tattaquun mida alla ka cabsanayn maxay ugu jawaabeen marka tawxiidkii iyo wanaaggii markuu u bandhigay maxay ugu jawaabeen dadkaas gaalada ahaa oo mushrikiinta maxay ku jawaabeen waxay ku jawaabeen allah wuxuu ina yidhi وقال الملأ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وقال الملأ ونجي ملأ سو شرحني وأشراف القوم وذلك مدحيوين تلي يرادو وحي يرادين ومن قومه الذين كفروا قوم كي قالوا بيئة وكو قالوا بي نبيجي وكذبوا بينيي بلقاء الآخرة aayadaha dambaan ka arki doonnaa inay liqaaga aakhiro oo dhan diidan yihiin beeniyey inay ilaahay aakhiro la kulmayaan wa liqaa'i alaakhira haddana wa atrafnaahum aan u nicmaynay fi lxayaati dunya adduunyada aan ugu nicmaynay xoolo iyo barwaaqo iyo awlaad iyo wax walba la siiyey caafimaad awood wax walba la siiyey maxay ku jawaabeen waxay yidhaahdeen maa haada ilaa basharun milukum kulligood saasay ku inkiraan rususha ilaa nebi maxamed la soo gaaro waxay leeyihin maa haada ilaa basharun milukum kani wax kale maaha ilaa bashar ay qof bilow aadniyo idinka idinla mida oo kala waa markaasay kusii adkeeno waxay yidhaahdeen ya'kulu mima ta'kuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuun ya'kulu wuu cunayaa mima ta'kuluuna minhu waxaad cunaysaan buu isna wax ka cunayaa wayashrabu wuu cabbayaa mimaa tashrabuun ay minhu dibaa go-an marka waxa weeye mimaa tashrabuuna minhu wixii aad cabbaysaanna waxbuu ka cabbaya oo muxuu ida dheer yahay weeye marka hadduu mar cuntadiina idinla cunayo gaajoonayo ee biyihiina idinla cabbayo haraadayo waa idinkoo kale eh see ilaahay waxay ugu soo dejiyey see rasuul looga dhigay waa tabtii ibliis baa u laqimaya waatay mushrikiintii nebiga ku lahaayeen waxa weeye maa malag loo soo dejiyo la socda lowlaa unzila ilayhi malakun fayakuuna macahu nadiira maa malag la socda loo soo dejiyo maxay tahay keligii ninkan iska soconay maa lihaada arasuulu yaakulu acaama wayamshi fi laswaaq waa isku macna waa isku si ibliis baa laqimaya oo macalinkiibaa jooga weynaa oo waxa weeye ibliisa wayashrabu mima tashrabuun marka waxay inkirayaan risaaladii oo waxay leeyihin wax suurtagala ma aha ilaahay inuu qof cunto cunayo oo gaajoonaya rasuul ka dhigo bimaa tashrabuun markaasay sii fogeen waxay yidhaahdeen ayacidukum wuxuu idii dardaar idii yaboohayaa ayacidukum wuxuu idii yaboohayaa idii ballanqaadaya annakum idinku idaa midtum haddii aad dhimataan wa kuntum aad ahaataan turaaban ciid aad noqotaan markii qabriga la idinku duugo aad ciid noqotaan wa cidaaman lafa baaliyoobay aad noqotaan annakum mukhrajuun waa inkiraad weye waa inkaaru lbacdi ma wuxuu idii ballanqaadayaa markaad dhimataan kabacdi ood muddo dheer baaba'daan ood ciid noqotaan in laydin soo celinayo miyuu idii ballanqaadayaa hayhaata hayhaata limaa tuucaduun waxay yidhaahdeen hayhaata waxaa fogaaday waa kelimad loo isticmaalo bucdiga iyo fogaanta waxaan suurtagal caqliga ku ahayn oon dhici karin ayaa loo isticmaalaa oo aad u fogaaday hayhaata waxaa fogaaday waa sii adkeeyeen hayhaata haddana waxaa sii fogaaday limaa shaygii tuucaduuna la idii yaboohayo laydii ballanqaadayo waxba kama jiraan inkiraad bay ugu jiideen wax ka jira male bay leeyihin hayhaata hayhaata limaa tuucaduun kabacdiba dadkoodii bay la hadlayaan dadkiibay marka qancinayaan in hiya ilaa xayaatuna addunyaa namuutu wa naxyaa wamaa naxnu bimabcuuhiin in hiya ay maa hiya ma aha wax kale ilaa xayaatuna addunyaa adduunyadan aanu hadda joogno unbaanu noolaanaynaa namuutu waa dhima in hiya ilaa xayaatuna addunyaa namuutu wa naxya namuutu ay bacdunaa qaarkayaa dhimanaya oo dadkii waayeelkaabaa dhimanaya wa naxyaa kuwa yareerna waa dhalanayaana waa noolaanaya ay qaarna waa dhimanayaa qaarna waa noolaanayaan sidaas adduunyadu isku beddelayso haddaba aynu u jeedno ayay ahaanaysaa bay leeyihiin weligeed aakhiro dambena ma jirto oo bactigii iyo qiyaame iyo waxaasoo dhan bay inkirayaan wamaa naxnu bimabcuuhin mana nala soo bixinaya bay yidhaahdeen oo mayagaa gacanta ku haya ilaahay baa haye iyagu waa inkireen oo waa diideen markay bacdigii saa u inkireen oo diideen ayay haddana nebigii u soo jeensadeen in huwa ilaa rajulun iftaraa cala allahi kadiba wamaa naxnu lahu bimu'miniin wax kale ma aha bay dhaheen ninkaani waa ilaa rajulun nin weeye iftaraa been abuuranaya cala allaahi alle kadiban been ilaahay buu ku been abuuranaya oo wuxuu leeya ilaahay baa isoo diray waa beentii wamaa naxnu annagu mana nihin bimu'miniina kuwa rumaynaya oo u rumaynaya waxa uu sheeganayo oo rasuulnimada ah uma rumaynayno wamaa naxnu lahu bimu'miniin halkaa markay marka marayso oo yidhaahdeen wamaa naxnu lahu bimu'miniin ayuu markaa nebigii ilaahay baryey markaa qaala rabbi insurnii bimaa kadabuun ilaahay buu baryo wuxuu yidhi ilaahayow ii gargaar oo iiga gargaar waxa weeye bimaa kadabuun maadaama ay sababta ay beeniyeen diintii iyo risaaladii iyo aakhiro adigii ku beeniyeen ilaahay ii gargaar marka kuwaan ilaah shaqo ka qabowa waa sidii nabiyullaahi nuuxu markuu habaaray loo halaagay waxaa ilaahay ugu jawaabay waxaa la yidhi qaala camaa qaliilin layusbixunna naadimiin sug baa la yidhi wax yar camaa qaliilin ay can qaliilin min azaman wey wax yar sug baa la yidhi oo waxa weeye muddo yar u kaadi waxaad arkaysaa iyaga oo markii dhibaatadu u timaado waxa weeye naadimiina shalaayaya camaa qaliilin layusbixunna naadimiin waxay ahaanayaan oo ahaanayaan naadimiina kuwa shallaaya oo dhibaata ku dhacdo markii inta la halaaga naar lagu guro cadaabtii baa marka u timid maxaa lagu cadaabay ilaahay waxau yidhi fa akhadathum asayxatu fajacalnaahum ghufaa'an fabucdan lilqowmi adaalimiin fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu qayladii lagu qayliyey ayaa baabah ka dhigtay iyagii oo dhan fa akhadathum asayxatu bilxaqi si xaqay u qabato ilaahay ugu talagalay fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay nimankii kibirka badnaa ghufaa'an daad xoor ghufaagu waa maa yaxmiluhu saylu roobku markuu soo rogmado waxa weeye waxyaalaha qashinkaa oo aburka iyo caleenta geedaha iyo dul sabaynaya daadka ayaa la yidhaahdaa ghusaa ilaahay waxau yidhi fa bucdan fogaan ayaa u sugnaatay lilqowmi aldaalimiin qoomka daalimiinta oo ilaahay gaaloobay oo nebigii ku gaaloobay oo dulmigaa ku dhacay oo gaalada waa dulmu akbar wey waa kii gaalnimada ahaa bucdan fogaan baa u sugnaatay weeye oo adduunkiina waa la halaago waa la dhaafiyey aakhirana naar baa lagu fogeeyey oo naar baa lagu guray intaa marka aayadda soddon iyo kow ilaa afartan iyo kow ayaa qisatu huod ay culummadu ku tilmaameen oo waxay idhaahdeen nabiyullaahi huod qoomkiisii baa loo jeedaa oo marka kabacdina suuratu shucaraa iyana waynu arkaynaa sida ilaahay uga hadlay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin